بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستثناء استثنائه أيوه باب يهي وحروف الاستثناء استثنائه حروف تيسي ثمانية سدد وايه wahiya sideedkaasiina ilaa ilaa waaye iwa hayron hayrun waaye iwa siwan siwan waaye iwa suwan suwan waaye iwa sawaaon sawaaon waaye iyo wa khalaa khalaa waaye iyo wa cadaa cadaa waaye iyo wa xaashaa xaashaa waaye falmustathnaa midkii lagu soo reebay biilaa ilaa yunsabu huwa mustathnaahaas waa la nasbinayaa idaa kaana alkalaamu kalaamka hadduu u yahay taaman mid taam ah dhamaystiran taamkaasoo muujaban la sugay musbat ah nacam qaama alqowmu qoomkii way istaageen ilaa zaydan zayd maahane wa kharaja annaasu dadkii way baxeen ilaa camran maahane wain kaana alkalaamu kalaamkii haddii uu yahay manfiyan mid la diiday manfi ah diidma ku jirto manfigaasoo taaman dhimaystiran taam ah jaaza waxaa bannaan fiihi fi lmustathnaa mustathnihii dhexdiisii albadalu badel ayaa bannaan iyo wanasbu nasbu cala listithnaai istithnihii dushiisii laga nasbiyo naxwu maa qaama ma istaagin alqowmu qowmkii ilaa zaydun maahane wailaa zaydan maahane wain kaana alkalaamu kalaamka hadduu u yahay naaqisan mid haaf ah kaana huwa mustathnihii wuxuu ahaanayaa calaa xasabi alcawaamili cawaamishii qadarkeeda korkeedu ahaanaa nacwu maa qaama ma istaagin ilaa zaydun zayd maahane wamaa darabtu maan garacin ilaa zaydan zayd maahane wamaa marartu maan soo marin ilaa bizaydin zayd maahane walmustathnaa kii lagu soo reebay bikayrin kayrin iwa siwan siwan iwa suwan suwan iwa sawaain sawaain hee majruurun waay waa mid la jaraayo laa hayru si kale ma banaana walmustathnaa kii lagu soo reebay bikhalaa khala lagu soo reebay iyo wacadaada iyo waxaasha xaasha yajuusu waa bannaan yahay nasbuhu mustathnahaasi nasbigiisii iyo wa jaruhu mustathnahaasi jaritaankiisiiba nacbu qaama alqowmu qowmkii ayaa istaagay khalaa zaydan zaydan zayd ka soo haray iyo wa zaydin zayd ka soo haray wa caddaa camran ka soo haray iyo wa camrin ka soo haray waxaasha bakran bakar ka soo horay iyo wa bakrin bakar ka soo horay ayb musanifku raxmatullahi calayhi meeshan wuxuu kaga hadlayaa mansuubaadkii midkiisii oo mis midkoodii lixaad ama toddobaad si haddii loo fiirsho waa midkii lixaad waay goorma haddii darfu zamaniyo darfu makaan laisku xisaabo dhinaca markii loo fiirshin waa midkii toddobaad waay goorma haddii la kala qaado darfu zamaanka gaarkiisii loo xisaabo darfu makaankana gaarkiisi loo xisaabo waa kii toddobaad waayahay wax yaraa ka soo haray shan iyo toban ayan soo ma kii toddobaad waa kan maxaa soo haray maxaa soo haray shan ah shan iyo saddex isku darmay way sideed waay sideeda soo hareen kana nogu dheeranta kale waa gaagaaban yihin marka meesha musanifku wuxuu kaga hadlayaa istithnaa waxa la yidhaahdo istithnaa waxa la yidhaahdo laakiin waxaa waa istithnahan min itlaaqi lmasdari wa iraadati ismi lmafcuul waay mustathna la rabaa istithnahan meeshani waxaa waay waa min iraadati min itlaaqi lmasdari istithnaa استثناء استثناء مصدر ميا فعل كيسيا كينا يا بتصريف الفعل كوي ما ضاي مركز مركز الدهات هاي عندك استثناء يستثني استثناء الله لا قليل استثناء الله وي مصدر marka waa min idlaaqi lmasdari wairaadati ismi lmafcuuli way masdara lagu idlaaqay laakiin midki la rabo kee way ismi mafcuul way waa mustathna la rabaa sidaad odaa marka dhib ma lahan istithnihii ayuu kaga hadlayaa meeshaani markii istithni la joogo waxaa laga maarmaan ah saddex arrimood in la fahmo maanta wax ma qorayno qoraalka sabtigi waa insha allah oo waa isfahamsiinayna la insha allah markii mustatinaha la joogo ama istitinaha la joogo waxaa laga maarmaan ah saddex arrimood in la helo la ogaado haddii saddexdaas si adiga aan baranin aan ogaanin mustatinahu weligiis waa kugu fadhina le naxwadana baababka ugu adag uu ka mid yahay istitinaha waa isku dhaxyaaca marka kala fiirso saddexda in la fahmay u baahan tahay waxaa waaye hee arkaanta istitnaha waaye arkaantiisii fawaa'ida ku dari doona arkaanu leeyahay kow waa horta mustatna inaad ogaatid waaye wixii la dhahay mustatno labo adaatul istitnaa waxa la dhahaa inaad ogaatid waaye saddex almustathnaa minhu wax la dhaha inaad ogaatid waay haddii saddexdaas adiga aan baranin mustathna waa kugu cuslaana saddex kalena inaad ogaatid waay kalaamka inuu taam yahay muujab ah iyo inuu taam yahay manfi ah iyo inuu naaqis yahay inaad ogaato waa muhim saddex saddex markay saas u kala fahamtid waa ku saarinaanaya anta kale waxaa ku dhimi bes ah adaatulistitnaa iyo xukunka tiradooda iyo xukunka waxaan dhahanay saddex arrimood in la fahmo waay arrinka koowaad waxaa waaye waa almustathnaa mustathna inaan barano mustathno labo adaatulistitnaa saddex almustathnaa minhu saddexdaas inaan barano waay mustathna maxaa la dhahaa adaatulistithnaa maxaa waaye mustathnaa minhu maxaa la dhahaa inaan ogaano waay saddexdaas haddii aada ogaato mid kasta markii aad aragto booskiis waaba garanaysaaba insha allah mustathna macnihiis waxaa waaye waa lasoo reebe lasoo reebo waay lasoo reebo waay fawaaidin waa ku darayna insha allah lakin hadda waa jilcinayna insha allah waa lasoo reebe mustathna macnihiis maxaa waay waa la soo reebe adaatulistitnaan maxaa waaye laga soo reebe waay kii wax laga soo reebayo wax laga soo qabsanayo waxaan la soo reebay lagu soo reebayo laga soo reebayo mustathnaa minuna laga soo reebe soo ma mustathna maxaa waaye la soo reebe adaatulistitnaana lagu soo lagu soo reebe lagu soo reebe waay ee mustatnaaminina laga soo reebe waay saas oo maa saas waay laha reeba iyo laha ka reeba iyo laha ku reeba waay ma fahamteen waa saas waa saas lasoo reebe lagu soo reebe laga soo reebeba mustatane macnihiis waa la soo reeba waay midka lasoo reebanaayo lasoo cishinaayo markii war aad dhahdo midkaad soo reebanayso waay oo adaatul istitnaa sideedka ah gadaashooda dhacay ilaa wixii la midka ah ee gadaashoodu dhaca adigoo ilaa ama inta la mid ah oo huruuful istitnaa meesha musanif ku sheegaya mar adigoo ayaga aan sheegin isaga ma sheegi kartid ayaga gadaashoodu dhaca ilaa gadaasheedu dhaca kan ilaa gadaasheeda dhacaaya waxaa lahaa mustatano ay la soo reebo waay maxaa ku xigay lagu soo reeba soo maha ma laha ka reeba kii hari ee kaasna adaatul istitnaa waay qalabkii way qalabkii wax lagu soo reebanaayo wax lagu soo qabsanaaye wax lagu soo cishinaaye hadalkaana waxan waa rabtaa inaad ka tagtid waxana inaad inaad soo ceshitida rabtaa wixii marka waxa lagu soo celinaaye ee maxaa lahaa adaatul istitnaai istitnaha qalab adaad waa qalab qalab waay istitnaha qalabkiis adaatul istitnaha qalabkiis oo qalabka wax lagu soo reebanaayo waa maxaa noo soo horay mustathnaa minhu mustathnaa minhu waxaa waaye laga soo reeba soo maha ilaa horteeda kan dhacayo iyo wixii la midka ah ilaad waa ka horreeya isaga ilaa intii aan la dhihin asaga la dhahaa horta marka hore ilaa iyo wixii la midka way ilaa iyo wixii la midka meeshana huruuftan lagu sheegi doono ayaga inti ay aan la sheegin midka la sheegaayo oo ka soo hormaray koo aad ku dhawaaqayso gadaashiisinna ilaa aad keensanayso ee maxaa la dhahaa mustathnaa minhu kii xaggiisa laga soo reebanaayo intaas ma fahamnay ha intaas aan fahamno marka mid waa mustathna kii lasoo reebay ilaa gadaasheeda dhacayo laba adaatul istithnaa ilaa wixii lamidka ah wax lagu soo reebanaayo ilaa midka ka horreeyana waa mustathnaa minhu kii xaggiisa minhu xaggiisa wax laga soo reebanaayo tusaale marka intaas intaan haddaad fahamto tusaale markaad gaarto isla marka war kala fahmaysa soo maa insha allah waayahay kaasantay dhe kadib kalaamkaa la fiirina hadda marka intaadaan fahamto hadalkii aad ku dhawaaqaysay ayaa la fiirinayaa intaan ma fahmnay horta hadalkii aad ku hadlaysay marka oo waxaan ku jiraan saddexda haddaan sheegnay hadalka ku jiraan ayaa la fiirinaa ma fahamteen saddexdan keligood ma meel iskama yaalaan waa lagu dhawaaqayaa soo ma waa lagu hadlaa saddexdan markii lagu hadlo ee hadalkaasin in la in la miisaamo oo la ogaado waay wixii sidii ay kala yihiin u noqonayo saddexdan hadal markii lagu dhawaaqo waxay noqonayaan hadalkood saddex u noqona asagana bis inuu yahay hadalka hadal oo taam ah muujab ah aan isa socono saddexdan hadalka ay galayaan saddex xaaladood saddex qiibood waay kuwaan haddaan sheegnay hadalka ayaga galayaan oo lagu dhawaaqaayo saddex arrimoodoo noqonaa mid ka mid ah inuu kala yahay kalaamka taam muujab ah taam maxaa laga wadaa kii ilaa ka horreeyey in lagu la sheego waay muxua kan ilaa ka horreeyey mustatana minhu waay taam haddaad maqasho kii ilaa ka horreeyey inuu joogo waay muujabna in kalaam wax la diidaayo aan ku jirin diiditaan aan ku jirin maa iyo lam iyo lamaa iyo laa iyo wixii nafyiga ah inaysan ku jirin muujab maxaa waay wax la diidaayo aan ku jirin oo wax la sugay ah waa wax la sugay diidma aan ku jirin maa iyo wixii la midka ah diidma aan ku jirin aan ku jirin maxaa la ah muujab haddii kalaamkii saas noqdo marka he mustainihii muxuu noqonaa xukunkiis maxaa waay in la nasbiyo ayaa waajib ah kaasma fahmnay haddii kalaamka taamu yahay oo manfi ah taam waan naqaana soo ma ilaa hortiisi kii ahaa in la sheego waa dhahane haddii kalaamka taam uu yahay oo manfi ah haddana manfi maxaa waay wax la diidayaa ku jira marka wax diidda diidma ayaa ku jirta maa iyo wixii manfi haddaad noqosho wax laga wadaa maadi iyo wax diidmaa ku jirta daduub u qaado haddii marka kalaamkii taam oo manfi u noqdo wixii ilaa ka dambeeyo laba xukunkooda laba weja ku bannaan soo maa in la rafciyo iyo in la nasbiyo labadaba in bedel laga dhigo bedel waa rafcin in bedel laga dhigo iyo in la nasbiyo intaas ma fahmne haddii kalaamka naaqis yahay haddana naaqis hadduu yahay hee naaqis maxaan ka wadnaa halfway maxaa maqan ilaa kii ka horeeyey kii ilaa horteeda dhacay ayaa maqan oo ah mustatanaa minhugi waay marka haddii saas kalaamkii oo noqdo hee xukunkiis muxuu noqonaa mustatanihi bixasab alcawaamil waay xadba ama qadarba sidii caamilkiis wixii u baahan yahay ayaa laga laga yeelayaa mustatanihi intaasi in la fahmo waay waxaan dhahnay in la fahmo saddex arrimood marka hore mustataniyo adaadul istitnaayo mustatnaa minhu intaas haddii la fahmay mar labaad waxaa la rabaa in la fahmo kalaamkii intaas galayaan saddex qiibood in lagu fahmay waay in kalaamkii taam muujab ah iyo in kalaamkii taam manfi ah iyo in kalaamkii taam naaqis intaas ma fahmnay aan ku socono marka fiiri intaas faham marka intaas haddaad fahamto waa ku saarnaanaysaa wixii ka damba insha allah baab listithnaa'i istihnihii ayuu u baab yahay wa xuruufu listithnaa'i istithnaa xuruuftiisii amaaniyatun kulligood xuruuf maaha maxaa u dhaxaysaas fawaa'ida kaga hadlayna insha allah wa xuruufu listithnaa'i istihnihii xuruuftiisii amaaniyatun sideed waaye sideed uu sheegay musanif culamada qaar toban ay gaarsiinayaan waxay ku darayaan laysa iyo laa yakunu markeeda ogaan doona insha alla amaaniyatun sideed waa intaan qabso wa hiya sideedkana ilaa ilaa waay ilaa ayaa ugu horeyso ayadaa baabka hooyadiisii ah umulbaab allah ilaa ilaa waaye kow iyo wakayrun kayrun waay iyo wa siwan siwan waay iyo wa suwan suwan waay iyo wa sawaaun sawaaun waay iyo wa khalaa khalaa waaye iyo wa cadaa cadaa waay iyo wa xaashaa xaashaa waay meegoy sideed waay sideedkaani waxaa loo yaqaanaa xuruuful istithnaa'i istihnihii xuruuftiisii oo xuruuftii waxa lagu soo reebanaayay ilaa waxbaa lagu soo reebtaa hayru waxbaa lagu soo reebtaa siwan waxbaa lagu soo reebtaa suwan waxbaa lagu soo reebtaa sawaaban waxbaa lagu soo reebtaa wakhala waxbaa lagu soo reebtaa wacadda waxbaa lagu soo reebtaa waxaasha waaba lagu soo reebtaa waxbaa lagu soo reebtaa kulligood wixii ayaga ka dambe maxaa loo yaqaanaa mustatana wixii ayaga ka horeeyeen maxaa loo yaqaanaa mustatana minhu ayagan maxaa loo yaqaanaa adaat listina ma fahmnay sideedkaani meeshaani ku sheegay musanifku waxaa loo yaqaanaa adaat listithnaa'i qalabkii soo reebashada wax lagu soo reebanaayo wixii ayaga kadib dhaco maxaa loo yaqaanaa mustatana wixii ayaga ka hor dhacana mustatana minhu kii ka hor ayaga hortooda dhacaya wax laga soo reebanayaa wax laga soo ceshinaya ayagaa wax lagu soo reebanaya gadaashooda la dhignaa kii hore ay ka horeeyey ayaa wax laga soo qaada dhac maxaa lagu soo qaadaa ayaga kuwii wixii ayaga ka horreeyey waxaa laga soo qaadayaa dhac maxaa lagu soo qaadaya ayaga waay xaggee la dhigaa ayaga gadaashooda la dhigaa kii ay gadaashooda yaalay marka maxaa u noqonaa kii lasoo reebtay waay kii ayaga wixii ayaga ka horreeyeyna waxbaa laga soo reebtay waxa lagu soo reebayn maxaa waay he ayaga waay dee intaas fahamne haye intaasa wax lagu soo reebtaa haddaba marka ayaga markii aan ogaanay waxaan rabnaa aan ogaanaynaa kii ayaga wixii ayaga lagu soo reebay ayaga ka dambeeyey xukunkooda waa kana fiiri hadda bilaab wixii ayaga ka dambeeyey oo lagu soo reebay ee ayaa meeshan kaga hadlaynaa fiiri waayahay falmustathnaa kii la soo reebay waay marka kan xaggee laga soo reebay ya wixii hore mustathnaa murigi hageesa laga soo reebay ayaga ka horreeyey falmustathnaa kii la soo reebay biilaa waa kala qaadaya marka saddex qeybood kala qaadaa ilaa qeyb ay lagu soo reebayaa wixii ka dambena ku xigana qeyba lagu soo reebayaa qeyb u dambena waa qeyba lagu soo reebaya saddex qeybood ku dhigaya kana mustathnaa lagu soo reebaya marka wuu kala qaadaya saddex qeybood kala qaadaa fiid marka hore muxuu ku bilaabay ilaa ilaa aan ku dhex jirna hadda falmustathnaa kii la soo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay lagu soo qabtay asagoo dadkii carareen la socday laga soo celiyey waay ilaa dhab lagu soo siiyey asaga xaggee u socday hee dadkiisaa la socday wuu cararayay dadkii waa cararayaan asaga la gaaray marka dhaba la soo siiyey maxaa dhab lagu soo siiyey lagu soo xidhay he ilaa waay isagoo la soo reebay kaas marka se waay kan la rabo oo baabkaani lagaga hadlaayana isaga way maswaad soo maa isaga waay ama kan kale wixii xasab wuxuu u baahan yahay xasab caamili xasab caamili falmustathnaa kii la soo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay hee yunsabu waa la nasbinayaa taas qaado marka waa qaacido kii ilaa lagu soo reebo waa la nasbinaa xaggee u booskiis yahay ayada gadaasheedii waay meeshuu fadhiyaa waa la nasbinayaa goormaan laakiin he mar walba miya saddex xaaladoodoo lee fiiri xaaladda koowaad idaa kaana alkalaamu kalaamka haddii uu yahay taaman mid taam ah taam maxaa laga wadaa mustathnaa minhugiisii la sheegay waay mustathnaa minhuguna kee waay kan ilaa ka horeeya waay idaa kaana alkalaamu kalaamka haddii uu yahay taaman mid taam ah muujaban la sugay muujab bimacnaa muhbatan waay muujaban ay muhbatan la sugay la sugay waxaa laga wadaa wax diidma ah aan ku jirin markaas way falmustathnaa kii la soo reebay bilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinaya idaa kaana alkalaamu kalaamka haddii uu yahay taaman mid taama taamkasoo muujaban la sugay taam la sugay ba hadduu u kalaamkii yahay ilaa kii lagu soo reebay waa la nasbinayaa intaa ma qaadateen tusaale keenba si loo ogaado bilmithaali yattadixu lmaqaal naxwu qaama alqawmu ilaa zayda intaana rabna marka si fiican inaan u fahamno qaama alqawmu qoomkii way istaageen wax allaala wixii meesha joogay hee way istaageen ilaa zaydan zayd maahane zayd hee maahane hee asaga muxuu muxuu muxuu yahay hee ma istaagina wuu fadhiyaa waay asaga dadkii marka markii way ist asag qoomuu ku jiray sooma qoomkuu ku jiray dadkii way istaageen markii la dhaho wixii allaale wixii meesha joogay inay istaageen ayaa loo fahmayaa markaasaa nin zeeda dhahaaya ee fadhiya dadkii marka waxaa ka soo reebaysaa zeedkii waay ilaa zaydan zayd maahane hee zayd wuu fadhiyaa ma istaagin laakiin intii kale ee istaagtay wa ay mustatanihii adaat listitnaa mustatnaa minhu aan ka soo saarno mustatni awe zayd waay oo maxaa dhacay he ilaa gadaasheeda ayuu dhacay adaat listitnaa awe zayd lagu soo reebay zayd dadkaani waxa lagaga lagaga soo reebay maxaa waay ilaa waay ilaa adaat listitnaa waayo wixii ilaada ka horreeyin maxaa waay alqowm waay qowmka muxuu yahay marka mustathnaa minhu zeed marka waxa laga soo reebay qoomkii waxa lagana lagaga soo reebay ilaadii waay idan mustathnaa iyo adantu mustathnaa mustathnaa minhu waa fahamnay sama anta yedik wiligaa saan waay qasarin haddii marba ilaa wax ka dambeeyo mustathna waay wixii ka horeen mustathnaa minhu waay ayadana adantu mustathnaa haddii marka kalaamka taam yahay kalaamka taamna waan fahamnee mustathnihiisna la sheegay waxa nafyina aan ku jirin waay inta yedik haye wakharaja annaasu dadkii ayaa baxeen ilaa camran mooyaane wakharaja annaasu dadkii way baxeen ilaa camran camar maahane hee muxuu qabaa asaga wuu joogaa ma bixin ilaa camran maahane camran maxay tahay marka waa mustatana waay waa kii la soo reebay maxaa lagu soo reebay ilaa waay yaa laga soo reebay annaas maxaa yeelay camar naasuu ka mid yahay soo maa naasuu ka mid ahaa naaskii baxeena laga soo celiyey isaga isaga ma bixina wuu joogaa maxaa lagu soo celi lagu reebay inuu joogo lagu sheegay ilaa waay waa fahmni soo maa waayahay kaas marka intaasu marka waa hal ha- xaalad way hal xaalad way haddii ilaa gadaasheeda mustatanaha dhaco kalaamka ditaa kalaamkana taam yahay muujab yahay in la nasbiyo waajib way tusaaleys noo sheeg ilaada lay ku jirna ogow ilaada saddex qaybood loo kala qaada wain kaana alkalaamu kalaamkii hadduu yahay manfiyan mid la diiday manfiyu yahay waay wax diidma ku jirto taaman haddana taam ah manfigaasoo taaman oo taam ah taamna maxaa ka wadnaa mustanaa minugiisi la sheegay hee saas haddii warku yahay jaaza waxaa bannaan fiihi fi lmustathnaa damiirku mustathnaa loo celinaya jaaza waxaa bannaan fiihi fi lmustathnaa mustathnii dhexdiisii albedelo ayaa bannaan bedel albedelo maa loo rafciyey faacil waay awa ficilkiisa jaaza waay albedelo bedel ayaa bannaan bedela bannaan maxaa laga wadaa rafci ayaa bannaan waay iyo wanasbu nasbi ayaa bannaan cala alistithnaa'i istithnaa dushiisii lagu nasbiyo in istithnanimo lagu nasbiyo oo mustathna uu yahay lagu nasbiyo iyo in bedel laga dhigo labadaba waa kuu bannaan tahay ilaa kii lagu soo reebo hadduu yahay kalaamka ee manfi o taam ah kaas ilaa gadaasheeda dhacaayo laba ecraaba ku bannaan laba xukunna ku bannaan bedel iyo nasbi markii la nasbinaya maxa lagu nasbinaya istithnaa waay markii la bedbedelna wuxuu la raacinayaa xagee la raacina ilaa kii ka horreeye la raacina bedel xagee bedel laga bedela mustathnaa minhug oo ah ilaa ka horreeye tusaale naxwu maa qaama alqowmu ilaa zaydun wa ilaa zaydan oo kale waay maa qaama maxaan leenahay waa istaagay maan leenahay maya kalaamkii maanta waxaa ku jiro diidma ku jirto nafya ku jiro maa ma aragtay laa ma aragtay lam ma aragtay wax allaa wixii diidma ah oo dhan geli haddii uu galo maxaa ladhaha kalaamku muxuu maxaa waay manfi wax diidma ku jirta ama nahyi hataa waa lamid shibu nafya la dhahaa ma qaama alqowmu qowmkii ma istaagin ilaa zaydun zayd maahane wailaa zaydan zayd maahane hadda marka waxaan rabnaa mustatanihi a mustatanihi zaydun waay maxaa lagu soo reebay ilaa waay adatulistinaha yaa xaggiisa laga soo reebay alqowm waay haddii zaydun la dhaho bedel xagee laga bedelaa qoomka maxaa yeele qoomku waa faacil waa rafcisana soo ma bedelkana uu bedelo minhugiis muxuu ku raaca rafciga waa ku raaca soo ma waa dhag markaas wa ilaa zaydan zaydan markii la yidhahdana waa la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey istathnamo mustathnanimo istathna ayaa lagu nasbiyey hadda marka kan haddii uu kalaamkii noqdo manfi oo taama manfi ma yahay horta maxaa ku jiro maa oo wax diidayso taam ma yahay see ku yahay mustatano minhiisi wuu joogaa waa la sheegay waa awe qoomkii waay maa qaama alqowmu qoomkii ma istaagin ilaa zaydun zayd maahane wailaa zaydan yaa qoomkii maxay sameeyeen way fadhiyaan soo maa laakiin yaa aan fadhiinin oo istaagay zayd waay asaga keligiis ayaa istaagay dadkii intoodii kale way fadhiyaan keligiisa istaagay wax allaal wixii qoomay meesha joogay fadhiyaan laakiin keligiisa istaagay saas macnaha waayahay kaasna marka xaaladii labaad way wain kaana alkalaamu kalaamka haddii uu noqdo naaqisan naaqis haaf waay kulligood intan haddii kalaamka taam yahay muujab yahay haddii kalaamka taam yahay manfi yahay haddii naaqis yahay yaa lagu seero lagu soo reeba masnaa munsasnaa kulligood ilaa leba ilaa keligeedaan wadna ogow ilaa keligeeda ayaa la saddex xaaladood leh ilaa keligeeda ku socdna mid kale weli lama gaarin ilaa waa keligeed wain kaana alkalaamu kalaamkii haddii uu ahaado naaqisa mid haaf ah naaqis way haaf way haaf magac kalena wuu leeyahay mar dambe ogaan doonaa haaf haaf muxuu noqday mustatnaminisi lama sheegin waay ilaa ka hor kii la rabay in la sheego hee lamama sheeginba haddii ilaa kii ka horeeyey aan la sheegin mustatnaas maxaa loo yaqaanaa naaqis waay maxaa loo yaqaanaa naaqis hee haddii kalaamku saas noqdo hee kaana isimkeeda hagee loo celin mustatanihi way huwa kaana huwa mustatanihi wuu noqonayaa mustatana minigiis lama sheegin asaga muxuu noqonaa marka kaana huwa mustatanii wuxuu noqonayaa calaa xasabi alcawaamili cawaamisha qadarkeeda korkeed u ahaana cawaamishii qadarkeeda korkeed u ahaana maxaa laga wadaa hadba caamilkiisii wixii u baahan yahay ayaa laga dhigaa mustatanaha caamilu leeyahay mustatnahe caamilu leeyahay caamilkiisii waa lasoo khilaafay sideed qodola la gaarsinaa mar dambe hadda ma taaban karno wuu badan yahay caamilkiis waa ka tagayna hadda ma ma ma taabanayno hadda fawaaidta hadda kuma darayno insha allah mar kale laazim caamil inu leeyahay soo ma ha haddii caamilkiisii marka caamilkiisii u baahan yahay faacil ilaa kii ka dambeey mustatana maxaa laga dhigaa faacil haddii caamilkiisii u baahan yahay mafcuulun bihi maxaa laga dhigaa isaga mafcuulun bihi haddii caamilkiisii u baahan yahay majruur ama jaritaan maxaa laga dhigaa jaritaana laga dhigaa mar walba wixii caamilkiis u baahan yahay caamilkana kee way ilaa midka ka horreeyey way hadda asaga laakiin ilaa ka horreeyey loo yaqaanay maba la sheegaayo meeshan soo maha kan ilaa ka horreeyey marka wuxuu noqonayaa ee caamilka way kan ilaa ka dambeeyana wixii caamilkaas u baahan yahay ayaa laga dhigaa wixii caamilkiis u baahan yahay laga dhigaya tusaalaha ku fahmi doona insha allah wain kaana alkalaamu kalaamka hadduu yahay naaqisan mid naaqisa haafa kaana huwa mustatanii wuxuu ahaanayaa calaa xasabi alcawaamili cawaamishii qadarkeeda korkeeda u ahaanayaa naxw maa qaama ilaa zaydun ma jeeda naaqis manfi muxuu dhah waaye liannahu laa yakuunu illaa manfiyan la yahahda waa qaacido mar dambe ogaan doonaa liannahu laa yakuunu illaa manfiyan tusaale waa kanaa ma qaama ilaa zaydun zayd maa qaama ma istaagin ilaa zaydun zayd maahane hadda marka ma maxaa waay naafiye soo ma qaamana ficil waay qaama ficilkii ahaa iyo ilaa dhaxdoodii maxaa laga rabay mustatinamin soo ma ma yaalaa ma yaalo qaama ficilka muxuu u baahan yahay marka faacila u baahan yahay ilaa midka ka dambe maxaa looga dhiga marka faacila looga dhiga qaamadan faacilkeeda ilaa midka gadaasheeda yaala waay oo ah mustatanihii mustatano waay waana faacil mustatano waay waana faacil sida daraaddeed mustatano waxaan soo marnay kulligiisii mansuub ma ahee xaalaadkiisa qaar ka mid ah haddii kalaamka taam yahay mujab yahay soo marnay markii mansuubaa soo marayna tusaali soo maa iyo way la soo marka saas ma qaama ma qaama ma istaagin ilaa zaydun zayd mooyaane idan mustatanihi waa maqan yahay haaf way marka naaqis way kalaamka haddii kalaamkii naaqis yahay mustatanihi baa maqan yahay ee mustatana minugii maqan yahay wixii ilaa ka dambe marka waxa laga dhiga wixii ilaa ka horaya caamil looga dhigaya wixii u baahan yahay looga dhigaa idan waa faacil wamaa darabtu maan garaacin ilaa zaydan maahane wamaa darabtu ma aan garaacin ilaa zaydan zayd maahano hadda darabtu maxaa waay ficli faacil waay waayo ficli faacil markii la sheego waxa la rabay mustatana minhu in la sheego mustatana minhu tu faacilkaas damiirka ma noqonayo mustatana minhu ma noqonayo mustatanamihi waa ka maqan yahay marka ficli faacil markii la helan maxaa loo baahan yahay haddii ficilku gudbaayo bi soo maa ilaa kii ka dambe marka maxaa laga dhigaa mustatanana wuu yahay soo maa bixasabel calaa hasabel cawaamidi mafcuulun biya u baahan yahay asag mafcuulun biya looga dhigayaa markana meesha ku dhammaaday waa wamaa marartu maan soo marin ilaa bizaydin zayd maahane wamaa marartu ma aan soo marin ilaa bizaydin zayd maahane wax kale aan soo marin malaha hadda marartu maxaa waaya ficil iyo faacil waa ficilkaasi faacilkaasi mafcuulun bihi toos uma qaadan karo ilaa hee birqabato inuu helo mooyaane birqabato kusoo qabsado mafcuulkii ma gaaraayo ma gaaraayo laakiin wuxuu ku gaarayaa qalab haddii isku rakabo ama birqabato raadsado waa soo qabsan karaa birqabato inuu keeno mooyaane si kale kuma gaari karo mafcuulun bihi toos uma gaaraayo birqabadiisa awe ba'an bisaydin waaye bisaydin maanta waa hee jaranjaro waa sullam lagu gaaraayo mafcuulun bihi ficilkan toos zayd uma gaari karo laakiin wuxuu u fuulayaa jaranjaradaas dha waa qabso soo qabsan marka idan marka wuxuu wuxuu marka wixii ficilkan wuxuu u baahan yahay laazim jaara majruur inuu helo jaara majruur hee isagu tacalluqa inuu helo ee marka wixii ilaa ka dambeeya maxaa looga dhigaa jaara majruurkiisa looga dhigaa mafcuulun bihi sidaas wamaa marartu maan soo marin ilaa bizaydin zayd maahana sidaasaan mustatana ku tahay waayahay intaas marka saddexdan xaaladood yaa ku dhaqma kii ilaa lagu soo reebo kii ilaa lagu soo reebo dhaqankiisii saddexdan xaaladood mar walbo inuu kalaamka taam yahay muujab yahay inuu kalaamka taam yahay manfi yahay inuu kalaamka naaqis yahay xaalada saddexan waan fahmnay soo ma anta idhi ilaa aan joogno ilaa ka soo bax ilaa i waxere waxeeda jeebka midigta gasho haye jeebka waxaa bannaan weli kii bidixda iyo kii kor waxbaa gelinayna ayagan saddexdan fiili haye walmustathnaa bikayrin dheh walmustathnaa kii lagu soo reebay bikayrin kayrin lagu soo reebay iwa siwan siwan lagu soo reebay iwa suwan suwan lagu soo reebay iwa sawaa'in sawaa'in lagu soo reebay hee majruurun majruurun maxaa loo rafciyey khabar waay mubtadana aa mubtada mubtadana waay saas waay majruurun waa mid la jaraayo laa hayru si kale ma bannaan waay laa hayru si kale ma banaano si kaleba ma banaano warkaas maxaa laga wadaa intmise arrimood imise lafda lagu sheegay afar soo maa afartan kalimo hayru siwan suwan sawaa afartaas kalimo kii lagu soo reebay maxaan ka wadnaa kii gadaashooda dhacay afartan kalimo aan isu soconno afartan kalimo kii gadaashooda dhaco isimkii gadaashooda dhaco hee waxa lagu sameeyaa waa la jaraa waa la jara maxaa laga wadaa waa loos dhigaa si kale ma banaano qaacido way qaabo si kale ma jirtee waa la jaraa le horta keyr gadaasheeda ma dhacay haa waa la jaraa le siwan gadaasheeda ma dhacay haa waa la jaraa le suwan gadaasheeda ma dhacay haa waa la jaraa le sawaam gadaasheeda ma dhacay haa waa la jaraa le qabso intaan adi intaan dee qabso intaas lay ku soco haddii afartan kelimo gadaashooda isimkii dhaco oo mustata isimka kee wayaan sheegayno mustatanihii waay mustatanihii haddii afartan kelimo gadaashooda uu dhaco ee mustatanahaasi si kale ma banaana in la jiro mooyaane waay in la jiro mooyaane intaa ma fahamnay halaan hal halaan kugu daraa marka haye ayagana see la yeelaa wixii ay ka dambeeye waa la hoos dhigaabe hee ayagana ayagana war idinkana dadkaan meeshaan loo diraybe he idinku maxaa qabanaysaan soo ma ayagana maxay sameeyaan see lagu sameeyaa ayaga hee see lagu sameeyaa dhigta raariciya ma fahmni horta afartan kelimadood mustatanihii ka dambeeya oo gadaashooda dhaco markii ayaga la sheego gadaashooda dhaco waa la jaraa si kale ma banaano intaan ma fahmnay haye laakiin ayagana see la yeelaa ayaga see la yeelaa su-aal afkeeda weyn yahay way soo ma hortalow maxaa lagu rida afkaan waa soo faag waad soo taagmee haye waxaa la samey ayaga waxaa lagu samaynayaa hee ayaga naftirkood maxaa la saaraa see la yeela ayaa noo taagan soo maa ayaga waxaa lagu samaynayaa ilaa gadaasheeda hee kii dhacayay xukunkooda la saara xukunkiisa la saara ma fahamtay ayaga hee waxaa xukunkooda la saarayaa ilaa gadaashi ilaa waa soo dhaafnay sooma waxoodi wax yar aan ku laabanayna kama tagayno ilaa maraan maraan saan ku laabanayna haye ilaa gadaasheed kii dhacaye hee xukunkiisii ayaan ku dhejinaynaa afartan ma fahamteen ilaa gadaasheeda kii dhacaye xukunkiisii ayaan soo qaadayna kee ku dhejinaynaa afartana dushood ka saaraynaa saa ku dhejinaynaa haddii kalaamka taam yahay muujab yahay ayaga maxaa lagu samaynaa waa la nasbinaa haddii kalaamka taam manfi yahay ayaga maxaa lagu samaynaa labaa ku bannaan haddii kalaamka naaqis yahayna bixasab alcawaamili imaamteen weligaas saas ku soco weligaad hee muku celina mise waa fahamteen kuwaan maxaan sabab ku samaynaa wixii gadaashooda dhacay waan fahmnay soo maa see la yeelaa majruur waay musanifkaa noo sheegay laakiin ayaga maxaa lagu sameeyaa ilaa gadaasheeda kii dhacay xukunkiisa soo qaadayna waa saaraynaa see u saaraynaa ilaa gadaasheeda kii dhacay saddex aradood lahay soo maa kalaamka haddii taam yahay muujab yahay muxuu ahaa wajaba nasbu kalaamka haddii taam yahay manfi yahayna albadal yoyo annasbu haddii kalaamka naaqis yahayna bixasab alcawaamili mar naftirkooda faacil laga dhigi karaa soo ma ha bixisab alcawaamil haddina saa soo ma sidaas intaas ma fahamnay inta noo dhig kii ugu dambe walmustathnaa bikhalade walmustathnaa kii lagu soo reebay bikhala khala lagu soo reebay iyo wacada cada lagu soo reebay iyo waxaasha xaasha lagu soo reebay ee yajuusu waa bannaan yahay nasbuhu nasbigiisa ayaa bannaan iyo wajaruhu jarkiisa bannaan damiirka kale xidhina mustatanaga waa جاء يجوز وبنانيه نسبه نسب المستثنى إيه وجره جر المستثنى أيا بنان واي مستث والمستثنى المستثنى مبتدا خبر كذا امم هاي عندك هو آه. أيا كان كان كان كان كان يا مجرورة مجرور مش حكمي عليه ها يا يجوز الجملة دي, دي واحد استقلال والمستثنى كي لصوريبي بخلا خلا لو صوريبي يو عدا عدا لو صوريبي يو حاشا حاشا لو صوريبي يجوز وبنانيا هي نسبه نسب المستثنى مستثنى آسي نسبه سي وجره جر كي سبنان هذا نبيش نقول شاقا يا سدى كلمة كي لو صوريبي markii hore hal kelima noo soo sheegay kii lagu soo reebay maxay ahayd hal kelima ilaa gadaasheeda afara noo sheegay kelima maxay ahaayeen khayr iyo siwa iswan iyo sawa gadaashoodu kii dhacay haddana kii udan maxaa waaye saddex kelimo waaye sideedkii intaasay soo maaha mar hala soo sheegay kadibna afara noo sheegay indana saddex waaye saddexdana kii hore isku dar meega waay afar afarta kalena afar isku dar sideed soo maaha intaasay waay saddex qaybood ay waabinaysa bis haddana meeshan wuxuu rabaa inuu kuu sheego saddex kelimo mustatanihii gadaashiis u dhaco ee laba weja ku banaan asagan laba wajiilo waay laba wajiilo waay dalkan wuu joogayaa dibiddan wuu aadaya haddii doono a laba waay laba weja ku banaan maxaa waay labada in la nasbiyo iyo in la jaro saddexdan waay saddexdee خلا كلمة أه وعدا كلمة أه وحاشا كلمة أه سدحدا كلمة هدي أدركته قداشو كي دعي مستثناء لبا كبنا سدح لبا كبنا سدحدا كلمة قداشو اسم كي دعوه وحكوبنا لبا إن للنصبيه إيه إن للجره إن للنصبيه iyo in la jaro waay haye haddii la nasbiyo maxay noqonayaan ayaga haddii kan ayaga ka dambe la nasbiyo ayaga maxay noqonayaan wax bay qabiil way qabiil gaar ay u noqonayaan haddii kan ayaga ka dambe la la jaro markaas maxay noqonayaan qabiil mar mar qabiilku noqonaya mar qabiilku soo noqonaya haye haddii kan ayaga ka dambe la nasbiyo ayaga maxay noqonayaan afcaal waay ficla noqonayaanba afcaal waay kan ayaga ka dambe haddii la jarana waxay noqonayaan xuruuf ay noqonayaanba xuruuf ee ay noqonayaanba idan labadaas wajay leeyihiin shardii shuruud ay leeyihiinna mar dambe fawaa'ida ku dari doona insha allah tusaale marka waa kan naxwu qaama alqawmu khalaa zaydan wa zaydinna kuu sheegay labada mujeeda qaama alqawmu qowmkii ayaa istaagay khalaa zaydan zayd ka soo haray iyo wa zaydin zayd ka soo haray ka soo haray leedaha haddii khalaa horta aawe mustatnaa zaydan waay مستثنى منه جيس ناوي القوم هو أداة استثناء خلا خلا لغو صوري قوم كان يستاقي ayaa laga soo reebay zayd waxa lagu soo reebay khala marka haddii zaydan la dhaho mafcuulan bihi waaye khalana waxay noqonaysaa ficil waaye faacilkiisina mustatir yahay wa zaydin markii la yidhaahdana way jaran tahay markaasi fahe jaran tahay waay wacadaa camran wa camrin waay wacadaa ka soo horay camran camar iyo wa camrin waay labadaba camran haddii la yidhahdo cadaa maxay noqotay ficil waay camran muxuu noqday mafcuulan bihi waay wa camrinna waa la jaray markii la jaray waay waxaashaa bakran bakar ka soo horay iyo wa bakrin labadaba labada ku banaan tahay ama ficil ka dhig ama sakeerkiis ka dhig ficil ka dhig ama keyrkiis haddii ficil ka dhigto waa nasbinaysaa haddii qayrkiisaad ka dhigtana way jaraysaa waad jaraysaa idan istitnaa intaas wa baabkiisi intaas wa intaan kaga hadlaynay ma fahmnay markii hore waxaan ka hadalnay arkaantiis in la ogaado ah mustatnaa adaat listitnaa mustatnaa minhu marka labaad waxaan ka hadalnay kalaamka kuwan galayaan inuu taam yahay muujab inuu taam yahay manfi inuu naaqis yahay intaas markii aan fahamnay ee xuruuftii sheegnay ama adaatulistitnihi adaatulistitni kadib hee markii ayaga aan baranay ayaa marka noo kala qaaday ilaa wixii lagu soo reebay afarta ku xigto wixii lagu soo reebay saddexda dambe wixii lagu soo reebay intaas ma fahmnay allah subxana wa tacala alam wabillahi tawfiiq